isagu maraatib buu sheegay maraatibta uu sheegay ee kitaabkiisaas ee si fiican buu u tarkiibiyey wixii uu kaba sheegay haddana ibnu salax markii uu isaga dee kitaabkiisa uu waxa weeyaan maraatibtii kuba sugnayd uu isagii kaba soo naqliyey a'imadii kale ama a'imo aanu hadaladoodii iyo ku soo darin hansan ayuu soo kordhiyo alfaadihii kale uu helay ee culimadii kale kalaamkoodba ahaa ama a'imadii kalen ibnu abi xaakim sheegay ayuu ku soo kordhiyey ciraaqina intii ay sheegeen mooyaane alfaado kale oo dee shanigan dadku wehelka ahaa hadalkoodii ama alfaadahoodii kaba mida oo xaggan sarxiga iyo tacbiirka labadaba ah ayuu isaguna kuba soo daray marka kuwii iyagu ay lahaayeen iyo wixii uu ku kordhiyeyba isagoo inta badan aaninoo kala sooc ahayn un qulka uu yidhaaho aanu ku kala sooc ahayn walow sharaxa uu ku caddaynayo sharaxaad ka arki doontaan wixii uu ziyaadiye ayuu bal markaa markay imaka alfaado inoo bilaabaan abyaada dambe ayuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan inoogu sheegaya iyadoo alfaadii tacdiilka ama alfaada tajriixu ama jarxigu cashirkan ka dambeeya inoogu iman marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wljarxu jarxigii iyo wtacdiilu tacdiilkii qad hadabahu uu saas yeelo uu taxriiriyey ibnu abi xaatimin imaamka ina abi xaatim ee imaamkuna dhalay ayaa taxriiriyey id waqti ayuu taxriiriyu saas yeelay fastabow alfaadaha uu maraatib u yeelay oo hadaladii intuu culimada isu keenay iyagoo dee ha tilmaamayeen dee kolba heerka uu ruuxu soogee laakiin taasi waa martabada koobaad taasna waa labaadii hadalladan uu markii hore helay wax saa ugu sugan mayaha inay isagaa hadalladooda intuu soo qaaday si ay u kala horeeyeen ama ay marka la eego u kala heer sarreeyeen buu u tartiibiyey oo isagu wa sheikhu sheekhi ibnu salaaxna zaada waa ziyaadiyey fiihima waa sarfigiyo tacdiirkaba alfaado aymo kale uu dee markaa ay iyaga alfaadahoodii ahayd oo ibnu abi xaakim aanu sheegin buu ku soo daray wazidtu anna waan ziyaadiyey maa fii wajadtu aan hele fii kalaami ahli macnaa sha'nigan oo cilmigana ehelkiisa iyo a'imadiisa weeye hadalladoodii wixii aan kala helay ee alfaado kala ahaa ee bal aanay sheegin ayaan waxa weeye anigu aan kuba sheegay aan kusoo kordhiyey iminku halkan inoo bilaabayaa dee si aan aragnana waxaa taqsiimkan iyo tartiibintan asal waa ibnu abi xaakim waxaa bal markaasna iyadoo halkan wax kusooyo kordhiyey alfaado ibnu salaax ciraaqina isaguna alfaado waxoogaaya oo beydka ugu horey ama qaybtata koowaad uu kaba dhigay iyaga markaas intii ay maraatibta kaba dhigeen taclaaqi way ka yar badnaanaysaa ta koowaad oo dhan waa wuxuu ziyaadiyey ayuu ziyaadiyeyba waxaana iskaba jirta kolley dee cilmigani waa cilmi aad iyo aad u muhiima ama fadnigan imika xadiiskan kuba jirnaa gaar ahaan oo sharxi iyo tacdiil oo dee ruwaadii axaadiisa inoo soo warisay ayuunbaa xadiisku ama iyaga dee maqbuul ku noqonaya marka laga helo sifaadka aynu soo marree lagu aqbalayo ama xadiiskii lagu celinaya oo xadiiskaba aqbalkiisana aan aqbalayn iyo celintaan celinaynaa waxay ku xidhantahay ruwaadii ruwaadiina bal markaa haddaba waa taa aynu soo maray inuu ama taskiyo ruuxii dee uu baahanayo bal haddaanay tahay dee sarxina ruuxii la saraaxinayay isagina waa wax si dee loo ogaado bal ninkan xadiiska warinayaa wuxuu yahay heerka uu ka gaadhsiisan yahay tacdiil ama heerka uu ka gaadhsiisan yahay daciif oo dee dacfkuna iskooda mid maasan halka daciifka wax la soo maray xaggana dabaqaad bay yeelanayaan iyo taas oo kale ayay yeelanayaan yaa waxaana isku jirta diraasaad dee kuwa hore iyo kuwa dambe ama kutubta mustalaxa dee qaybahan kaba mida oo culimadu ay aada ugu ururiyaan alfaadahaas kollayna ibn abi xaakim maraatibtii uu sheegay ee ibnu salaaxna alfaadaha ku darey iyaanu martabo soo kordhinin dee dahadioo kale kitaabkiisa miisaan ilictidaal ee martaba ku daro iyaga afar bay ahayd ibnu abi xaakim iyo xaggan tacdiilka marka la joogo dahadii baa adugu ilaa mid sanaad iyo kuba daray xaafidnu xajar baa dee ciraaqna kollay kuwaa dhexdoodiibuu waxyaalo alfaado kala duwan ziyaadiyey oo dahabi walow dee santii iyaanu kaba bixin dee xaafidnu xajarna kale laba kitaab buu leeyahay halkanna oo labadaba uu ku soo qaado alfaadiya sarxi iyo tacdiilka mid waa kitaabkii aan halkanba ku soo dhiganay oo nushadii ama sharxu nuqdihii weeye dabaqad markaa isaga agtiisana lix bay kuba ahayd oo iyadu rusbad koobaad buu ziyaadiyo qolooyinkaa ka horeeyo o dhami aanay sheegin kitaabka labaadna waa kitaabkii san taqriib muqadimadiisa walowta koobaad saxaabada uu kaba dhigo halkaa misada aan kusoo aragnay rusbada koobaad ahayd ay rusbada labaad noqon soo saxbadii oo dee aan u baahnayn hadal kale ayuu markaa iyaga tii koobaad kaba dhigay tii labaadbu waa markaa kaba dhigay wixii misada ka koobaad ahaa oo bal markaa isaguna lix martabo ayuu gaadhsiiyey kalayna saxaabi waad moodaa inuu meel laba rusbo uu lahaa xaafid uu mid kale yar dhexgeliyo toddobaba agtiisa ay noqon karto ee bal de inta ugu badan intaasba weeye haddaba iyadoo masaa'ibta dee ay casabka kalena inoo dambeeyo oo bal umuuro yar yani dawaabid guudba ahaaninbe laakiin ay tahay in la yar ictibaariyona waayo kaasaa ka yar abyaad yar casharka dambe aan yar markaa ishaari doono haddana bal aimadu dee alfaadahaas bay leeyihiinoo u baahana bal lafdigani wuxuu keenayo iyo imaamkan gaarkii wuxuu lafdigan dee waxway ka wada dhexeeyaano waa isticmaal guud baa la isticmaalay alfaadaha qaarkoodna waa isticmaal khaasaa la isticmaalay nin imaamo ayay isticmaalkii tahay bal markaa imaamka ama alfaadaha khaaska ah kuwasa waaweyn iskal kama yimaadeen kuwa dadka kaba dhexeeya alfaadaha khaaskee dadka qaar ay wax gaara u isticmaaleen la arkana kuwa kalena aan macnaha keenahayn oo kale in loo yar baraarugaa taasi kolley aad iyo aad bay muhim u tahay bal umuuradaasa haddii ala idhaha casarka dambe ayaan yar insha allahu tacaala sheegi doona waayo waa laba casaroo iskuba xidhan uun imaka waxaa inoo bilaabmaya si dee kallay kutubina way xintaa dad dambe ay qoreen oo mala kitaab la idhaha arabta watakmiil filjarxi watacdiil nin cabdilxayi laknawi la yidhaayo oo hindi ahaa ayaa leh waa nin caalimana uu ahaa kutub badanna kaba tegay ilaa boqol iyo tobaneeyo dhintayna isagoo sagaal iyo soddon jira kiisaasna waxa marka leega deged umuurahan sharxigeenu markii hore soo mara yar noocaa bal hadday sacaaradaanka la horreysiinaya sharxu wuxuu ku sugnaanaya umuuraha aynu soo aragnay way kuba sugan yihin ee wuxuu dee aadna u dheereeya alfaadahan isagoo maraatibtan kala duwan taa ibn abi xaatim iyo dahabi iyo haddana xaafid ibnu xajar iyo umuuraha sakaawi iyo mid mid usoo dhiganayo oo bal markaas dee siyaalahay uka yar kala badan yihin kaleyna marka la eego maca taxqiiqiisa waa kitaab aada u mufiida oo kaley alaa dabca samiya ayaaka aan ka ogaa maktabada maxadka laakiin dabca saalisa markaad aragto ama dabcaadki ka dambeeyey ee waxaad is odhan karta waaba kitaabkeedi aynu muqaaranayn karta maaha waxaad dhigi karta in dee boqol safxa in ka badan dabca taaniya iyo dabca saalisa ay isleeyihiin halkaas waa xagga taxaqiqa cabdilfatax buguda ayaana taxaqiijiyey kitaab kalena wuu jiraayo qawaacid fi culuum alxadiis anwaankaas lagu madbaceeyo walaan filayo ninkii mualifkiisa ahaa ee inaanu bal markaa taas laftigiisa magaca ahayn laakiin waa magac dee wogaa markii sidan loo bedelay ba loo sheegay oo nin tahawani la idhaha isaguna dee shubha alqaar alhindiya uun kolley leeyahay ninkaa hore laknawigaa ka horeeyey oo isagoo haasan dee boqol kunood inka badan waa mootan yahay taawinisa waa dhawaado waxaa dhici karta inuu dee dhexda horta toddobaataneeyihiiba noolaa kitaab kale uu leeyahay calaasunan la ydhaha weyn baanu muqadimo laba muqadimuu sameeyo midna usul ahayd midna xadiis ahayd ayuu kan mid kamida yay mujalladna uu noqday isaguna kollay umuurahan iyo waxyaalo fara badan waxaa lakanawi sheegiyey ama wax qaybkiiba sheegay waa sheegay laakiin isaga labada kitaab kolley farqiga yar dhexeeya taa taawani waxa dee aada u muuqdo daahir ah difaac adagoo aada moodo inuu qoom un difaacayo oo dee wax guud buu kala hadlaye laakiin haddana difaac ama noocii aad ku tiran karta waa tacasub oo madhabta xanafiyo bal marka la eego dawaabulqawaacidi adigu difaac adagu halkaa difaacayo ayaa kaba muuqda oo kallay kitaabka markaa dawqiisii macaankiisii hoosu dhigaya kan kale ayaaba dee aada usii muhim ah halkan dee waktigeena aan joogana kollay daraasaad badan xagga sharxiga iyo tacdiilkaba ama buxuuf gaara ha noqoto sida baxsiga saduuq oo kale ama waxa weeyaan dee noocyo wada guud haba noqoto iyo diraasaad si guud un aytana waa jiraano isaguna kollay diraasaad kala duwane waa jiraayo bal adu waxay la tahay waa muhim oo dee intan aan ku arkayno kutubu musalaxna waa diraasaad yar mufasalina waa jiraan bay la tahay oo kuwaasna ruuxa ay bal fahamkiisii noocyadan iyo aqoontiisii abwaabtan kale ay sii waasicinayaan aada muhiimatana ay ugu sii sugnaanayso ee wax ka ziyaadsan un halkan laynooguma sheegina ay markaa uu kaga helayo wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala faarfacu tacdiili tacdiilka ka ugu sareeya maa karartahu waa maa wixii karartahu adigu aada celcelisay adigaa lagula hadlaya waa ruux kastoo dee kitaabka suurta galo adigu aada celcelisay ee mar dee wasfi isagu wasfigani wasfi taskiye ahaa aada laba goor ku celisay ama lafdiga laftigiisii uun lafdigii un aad ku celisay ama lafdigan lafti dee isaga la mid ahaayoo la macno ahaa la rushbo ahaa un oo ayaanu la dee ahaaninba xuruufe aad ku celisiyeen wadalika ka siqatin sabtin waaba adigoo yidhaaha fulaanun hebel siqatun sabtun waa ruux lagu kalsoon yahay siqana dee waa kallay labada laftiba wuxun bay keenayaan ruuxani inuu labadii rukni ee ay lahayd faa-uga laguma aqbalaya cadaalada iyo dabdiga ama labadaa shardiba uu hagaag u wada kulansaday sabtina waa ruuxa dee asaabitu lkitaabi walisaani taasba walxifd haddaba markaa waa nin siqa ah oo sugan sabtin walow acadtahu aad celisid oo lafdiganuun aada ku celcelisid oo masalan haddaad tidhaahid fulaanun siqatun sabtun waa ka inoo taalo laba lafsiday kalageena xaggii macnaha isku mid yihin waad celcelisay uun iyo haddii aad tidhaahid fulaanun siqatun siqatun ama fulaanun sabtun sabtun ood laftigii un ku soo celisay waa isla mide waa martabadan koobaad ayay noqonayaanba uma yalihi waxaa ku soo xiga martabadaas oo martabadii koobaad oo tii labaad noqonaysa siqatun waa lafdigaa siqo oo dee ruux ku sifayso oo tidhaha fulaanun siqatun aw amase sabtun lafdigaas sabti oo dee waa labadii lafteed markii hore israacinaysay amaad ku celcelinaysayoo mid ahaanun aada ruuxii ku daysato markaad dee adigu ruuxan tacdiilinaysay oo tidhaahidba fulaanun sabtun aw amase musiqinun hebel waa nin wax aada u sugay oo dee waxaan uu hayo iyo umuurahaas iyo dee cilmigiisa ama dee waxaan aqoontiisan aada uga dabdiyo u sugay aw amase xujatun xujaba weeye hebel aad tidhaahidoo fulaanun xujatun aw amase idaa cadow hadday nisbeeyaanoo alxisa xisigii aw dabdan ama dabdi raawigii dee waxa weeyaan lagula sifaynayo taas ay u nisbeeyaan licadlin ruux cadaala ay u sugnaatay sheekhu raximah llahu tacaala bal waan sii waad joognaayey laakiin waxay hor mara de inan kolba intan ama rutba rutba ugu yar joogsanee wuxuu halkan inoogu sheegayaa oo iyagu martabadii koobaad ahayd in alfaada ruux lagu tacdiiliyo waxa ugu heer sareeya ee tilmaamaya ruuxaasi qidmo inuu kaga gaadhay dee markaa siqanimadii waa iyadoo la celceliyo lafdigan siqo ama sabti iyo alfaadahan laba midka ah celcelintaasna ama laftigin baaba lagu celcelinayaa ama laftigii dee kii muraadifkiisa ahaa ee xagga macnaha iyo rusbada kula midka ahaa ayaa la raacinaya oo haddaad tidhaahid fulaanun siqatun siqatun ama sabtun sabtun ama aad tidhaahid fulaanun siqatun sabtun waa martabadaa koobaad buu leeyahay martabadaa koobaad buu leeyahay ama markaa laftiga sabtina dee waa macnaha aan sheegnee kolkol kutubta waxaa aada ugu soo noqda xadiis kole daad joogto ama cilmigan baad joogto ama marka asaaniid iyo waxyaalaha kutubtan fahaarista inta badan dee ama dee asbaada ay yidhaahaan be dee nooc fahaaris ah waa nooc fahaariseeda laakiin waa faharisa nooc kale ah waxay sabat yidhaahaan ay asbaadna ku jamciyaan labadaba jamci waa malaa u ka dhexeeya sabat bacda ay fasriyaano sabatna waxa weeyaan ay yidhaahaanba waa ninkan muxadiskii amar daawi iyo kollay nooc fahrasoo kale u noqonayo waxa uu ku qorayo ee uu ku sugayo wixii masmuuciisa ahaaye u riwaayo uu lahaa ama sheekhyadii kala dunaa uu kaba maqlay iyo ciddii dee la wadaagsateen laba maqasay taasoo kale oo iyaduba dee halkay sabtu marka leeyayo waa nin xujo ayaa la leeyahy oo lagu kalsoon yahay xifdigiisii iyo umuurihiisii kaleba tadna isagoo ayay xujaba u tahay samaaciisii baa ku sugan ciddii kale la wadaagsataa ku sugan oo wixii uu maqlay taas bay sabat yidhaahaan oo dee kutubtan ay asbaabta yidhaahaan oo noocaasoo dee kollayna kuwa hor iyo kuwa dambabay ay aada u badan yihin bal raggaas nin kastaaba waayo badankooda way iskaba lahaayeen oo khaasatan xag riwaayaad u cinaayo u lahaa sabab waa lahaa ama isaga ha loo ururiyo ama isaga kii urursadayba haba noqoto oo masnuucaadkiisa uu kuba sugaye ba taas bay sabab yidhaahaan marka ba'da la fadxiyo ama kan aan haynaa ba'di way sukuunsan tahay waana heer sare uno ruwaada heerkoodaa sare bal wuxuu leeyahay sii koobad waa taas markaa tan koobaadna ibnu abi xaakim iyo iyaga agtooda kumay sugnayn marka waxa weeyaan ibnu salax oo kale isaga ayaa imika ziyaadiyey oo waa ziyaadaadkiisiie laakiin waxa uu kaba qaatay oo cibaaraadkan imaamkii weynaaye dahabi kitaabkiisa miisaan اlictidaal oo uu tan soo sheegay halkan xaafid ibnu xajar oo kale martabaa kasii horeyso kitaabkiisii misaba kuba soo aragnayo oo wixii tilmaamayey ruuxanidad oo dhanba inuu waxaan kaga horeeyo afcalu tafdiil ba haddii la isticmaalo oo fulanun awsaqu nnaasi oo kale haddii la yidhaah ama la yidhaha fulanun ilayhi lmuntaha fi tasabut isaga ayadoo aba heerkaasi kuba dhamaado ama meel loo dhaafaa ma jirto taas buu martabada koobaad ka dhigay tan ciraaqi ka koobaad ka dhigay sheekhiisuna ta labaad buu ka dhigay imikana welina ibnu salax iyo toodi ama ibnu abi xaakim way inoo dambaysaan bal taasi iyada waa mid maxaa kusoo xogayo inoo sheegay waktigii markii hore aan ku celcelinaynay oynu keli yeelo un wax kale maaha kii un keli yeel dheh fulanun siqatun ama fulanun sabtun ama fulanun mutqinun ama fulanun xujatun umuurahaas waxaa kaloo uu inoo raaciyey taa haddii la yidhaha fulanun xaafidun ama fulanun daabidun laakiin ninka waxaa lagu sifeeyey nin marka hore cadaala inoogu sugnaatay inu yidhi ina cadaala lagama hadleen waa xaafidun baa layidhi ninkina xaafid saruu noqon karaa isagoo sidiisa kale aan u dhowrsoonayn oon u toosnayn oo xagga cadaalo aan lahayn haddii xaafid macnaa haddii marka midhaas siqatun labadii wasi waa la wada midhacsaday ixsaankiisii iyo cadaaladnimadiisii sabtuna ninkan sugan waa nin sugan la leeyahay saabita alisaani walqalbi walkitaab oo kale waxa weeye de waa nin labadii wasiba hagaa u kulansaday bal mutqin waan sheegi doonaa dib aan ugu yar noqon doonaa walow taa kala mindhigay xujo marka la leeyahayna dee nin xigsi sare leh laakiin sidiisa kale cadaaladiisa uu xaggaa madcuunkaba ama la dacneeya xujo ma noqonayo marka xujatuna labadii wasiba ayuu heer saray ugu sugan yihin ruuxii laakiin muxuu leeyahay haddii xaafid aan idhaahno xifsi un baan tilmaanaya cadaaladii way ka maqan tahay baabid haddaan idhaahnana dabdi in leeyi un baan tilmaanaya cadaaladii baa inaga maqan markaa waa in markaa si ay dee martabadan u noqoto ruux cadaala ay u sugnaatay waxa weeyaan lagu sifeeyo ama la raaciyo la yidhaha xaafidun cadlun daabidun cadlun markaasay martabada noqon haddii kale ninku isagoo aada u daciifa ayuu xaafid yahay isagoo aada u daciifu daabid noqonaya oo dee waxaaba macruufan sulayman ibnu daud ishadakuni abu ayuubkaasa waa nin xaafid ahaa bal marka la eego dadka isku waktiga ahaayeen waxay isku waktiyiin cali ibnu madine iyo yaxya ibnu maciin iyo imaam axmed iyo ayuu la dabaqa yahay xifsi ahaan ugama yarayn haddaanu meelo qaarkoodba kaga sii horeyn waa xifsi aada iyo aada u sarreeyuu lahaa laakiin sida kale ayaa nin wax dhowrto aanu ahayn sida kale ayuu anu nin toosan aanu ahaynoo bal culimada qaarkood kole inuu wax mawduuca de sii ogaan u sameeyo ayaaba dee lagu tuhmay oo kale waxyaalaha kale iskaba daa dadkii uu dee kasadiisa dhibayo iskaba daa iyo taas oo kale iyo hadallada dee kutubta inooguma sugane arya la-aan uguma hadlayay marka isagoo heerkaa xifsi ka gaadhay dabdi ka gaadhay oo xifsigiisii uu gaadhay abu daawuda dagaalisi maalintii uu raxidala ka soo laamayey isbahaan iyo halkaa isagoo nin xaafido ahaa oo layidhi soddon kun oo xadiis buu korka shardi ahaan uga sheegayay ayaa markuu laamayeyba ayuu ooyaa layidhi o yaa la yidhi dadku markay dee guryahoodii ku laamayaan iyagoo muddo dheer ka maqnaa waabay aada u farxaani adiga maxaa ku helayo dakuir miyaad garanaysaan dadkan u laamayo waa dad niman shayaadiin ins waa ina madiine iyo shaadakun iyo raggaasa iga horeeya ujeedadu in kastaba rixlada haba lahaadee dee qalab yaru galay ayaaba ay ku qabsanayaan oonu kaga nabadgelayno taas oo kale haddaba ninkaas oo kale haddana xaggan kale maba lahaynba oo dee tarjamadiisa siyar aclaam nubala iyo heyrkiiba haddaad aragto kolkol waa de marka la eego heerkii iyo haddana labadan waa laba kale fogba taasi saa daraadeed bu waay leeyihin way ruux cadaala ay usugnaatay xifdiga uu raaco haddii kale dee xifdigii iyo cadaalada way kala hadhi karaan bal taasna muxuu inoogaba dhigay martabadii labaad isaga dee waxa weeyaan ciraaqi agtiisa oo martabada koobaad noqonaysa ibn abi xaakim iyo iyaga martabada koobaad agtooda noqonaysay xaakim xajariyana martabada saddexaad noqonaysa waxaan idho adig hadal musqin dib baan u eegi doonaaye lafdigan musqin dee waxbuu aada u sugay ayuun bay tahay oo bal baa midkii ama xaafidkii buu lamid yahay laakiin wax yar tilmaamaya inuu ziyaado isqaanleeye wax la sii dheer yahay oo dee xag isqaan ziyaade ihun ou la dheeriyey ninka xaafid ama baamid lagu sifeeyo laakiin isaguna imika macno cadaal ahaan dabdigaa ziyaadada ee aan ka fahmayna mooyaane waxba inooguma sugna saa daraadeed buu xaafidkii sakaawu yidhaaha waxaa muuqda oo daahira walow halkan san ay u raaciyeen sifayn ruuxa lagu sifeeyey isqaan keliyihi inuu la mid yihin iyadoo daabid iyo xaafid keliya laguma sifeeyo dee loo baahanya ruuxii cadaala horta inay usugnaato marka ay tani inoo noqonayso martabadan dee xagga tawsiiqa ama tacdiilka ay inoo noqonayso oo markaa daabidkii iyo xaafidkii ayuunbaabu laba mid yahay waxaa meesha jira uun ziyaado isqaan oo uu sawkani leeyahay oo uu la leeryahay labadoodii baa jira laakiin xaggii cadaaladii waa iskaga mid bal markaa waxa ay noqonaysaa musqinna inuu inoo raaco idaa cazow alxifta aw dadan licadmin cibaaradan oo kale uu inoo raaco bal intaasi waa inta labadan inoogula sugan bayd iyo marka xagga marka la eego yar dee wuxuu waa shicir horta shicirkiibaa dee waxa mushkilaa ninku hadduu intuu iska gamyayo hadalkii uu isagu ama wixii macaanidii qalbigiisa ugu urursadayba ama xifdigiisa cibaarada doona uu ka cabirayo waxa laga yaaba midaal ikhtiyaaro badan oo waasicuu leeyahay oo uu iska ilaalin karaa inuu wax daruuro shicir oo kale iyo umuuro saasa kuma dhaco laakiin markaad fani ama cilmi dabninayso cilmiguna alfaado isaga u gooniy mid ka tegi karahay inuu yahay alfaado alfaadii ma doordooran kartid si alfaadan kale dee la raacaysa la muntasibkahayd xagga wasan ahaana ee adigi laftigii waad ku qasbanto waa inaad alfaadan sheegto ayaa kollay in badan ay keenaysaa inaanu majaal adag oo uu la markaa uu waxyaala isaga ilaalin karo waxyaalaha daruuraadka aanu yeelan shaksigii bal markaa imika baydkan oo kale suma yalihi siqatun aw sabtun waxaa ku soo noqnoqotay aw waxay soo noqotayna afar goor afartaa goorta ugu horeysa caadi bay tahay hamsadu oo waan dalaata xaqiijinaya wasankuna caadi buu ugu toosanya laakiin inta dambe o dhan haddaan la idraasin ama hamsadii aanay hamsatowa noqon waxaana ilaadi kuma jirta waa awyaasha waxay keenaysaa dee wasankii inaanu toosnaan marka laba xaalo mid baa inoo taala in tanwiinta laga daayo asmaad ay laba socdaan iyagiina la taxqiiqiyo iyadna waa wax lagaga badbaadi karata iyo in so dee halkan suraaxda kitaabka wa sheekhu yomi shaalina raggay sharxay meesha ay sheegaan in laga tago markaas dee waxa weeye tadwiintii waxa weeyaan hamsadii la idraajiyo macnaa idraajka hamsadna hamsadii baa hamsatu wasli isu rogeysa saa daraaddeed way dhacaysaayo ee tadwiintaas ama waxa weeyaan inoo taala un baaban iyadii dee kolley nuuntan saakinada ee tanwiinta macnaheedu yaama ay tahay oo dee inta laga xarakeeyo ayunbaa xarafkii dambana la raacinaya bal taasi waa tajirta intan baydkaan sheegaya wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala labadii baan ku laamayaaye faarfacu tacdiile oo markaa arrintan labada kitaab ee kale farxulmudiis iyo farxulbatil ee sakariya alansaari iyo saqaaba ay kala leeyihiinba waa dee iyaga hadalkoodiiba ay haysan xaggan hamazaadke faarfacu tacdiile tacdiil waxa ugu sareeya maa karartahu kad celceliso weeye adigu oo dee lafti ahaan wadalika ka siqatin sabtinba weye oo waaba adigoo idha wadalika ka siqatin oo adigoo idhaaha fulanun siqatun sabtun ood israaciso weeyaan ma celcelinta taasay noqon walow acadtaw aada celisidba oo laftigii hore una aad ku soo celisid oo tidaahi fulanun siqatun siqatun fulanun sabtun sabtun oo adigoo mar keliya siqaydiya adigoo laba goor israaciyey way kala heer sareeyaan e haddii laba goor lagaba sii badiyana oo fulanun siqatun siqatun siqatun taas oo kale si ibnu cuyeyne kaba dhacday camr ibnu dinaar isagoo sheegaya ayuu siu siqatun ulahaabaa malaa dee uu noqdayba tanafus uu u baahday oo ilaa sagaaliya uu sii kuma gaarsiiyey e iyadna waa sii adkayn iyo arrintii oo lasii xoogeynayo un siqanimadiisii uma yalihi waxaa ku soo xigo oo martabadii labaad martabadii koowaad baana ibn abi xaatim agtiisa noqon xaakim xajarna martabada saddexaad bay noqone iqatun baa kusoo xigaya iyadoo la yidhaha fulanu iqatun aw sabtun amase iyadoo la yidhaha fulanu sabtun aw mutqinun ama la yidhaha fulanu mutqinun laakiin taas waa tan yar sheegnay mulaaxadada waa halkan dee sahawiya kuma sugan aw amase xujatun fulanun xujatun hebel xujo weeye taasba weeyaan kolayna dee waa laga yaaba kitaabkeedna xagga hore inay yar dhaacde wax ciraaqi kamay dhicine lakin hadalka hore hadaladii ka yar horeeye kale waana kitaabkii hore aynu soo de markaa kitaabkii yare adalcatulamarkiina sharaxiisa way kuba sugnayde culamada qaar baa laga soo naqliyey xujo ninka la odhanaya waa nin saddex boqol oo kun oo xadiis iyo korka kaba haye laakiin kale macnaha weeye macnuhu taasi waa dee in bal markaa iyo xaakim iyo markay israacinayaan kolley waxaa macruufa in way cidda alxadiise aw xujatun amase xujo weeye hebel aw amase idaa cazow oo waxaa dee taa soo xigaya oo ku soo raacaya martabada bal markaa soo raacaya idaa cazow markay u nisbe oo macnaa martabadanun dee ah uma yalihi siqatun baa kusoo xigta aw sabtun aw idaa cazow ayaa tan soo raacaysa oo martabadan ah idaa cazow markay nisbeeyaan alxisa xisi ay u nisbeeyaan aw dabda dabdi licadlin ruux cadaala ay u nisbe ruux cadaala ay u sugnaatay oo yidhaahaan fulanun xaafidun iyadoo ninka marka hore cadaala ay noogu sugnaatay ama israaciyaanba fulanun xaafidun cadlun ama fulanun daabidun cadlun walow dee circirintii oo kale oo xaafid kaba dhigo isaga xagga hore ay ugu jirto marka wuxuu yihi intaa waa intii aan markii horeba soo ha kasoo yar hadalay wayeli waxa kusoo xiga taa oo markaa maxay noqon saarkacu tacdiili maa kareerta u martabay hayd uma yelihi siqatun aw sabtunna martabay ahayd waa tii labaad wayeliina waa tii saddexaad marka hadda saddexaadkana waa kitaabkeenan siaan ku hayno kitaabkan uu nadminayey waaba labaad baabay noqono waayo ibnu abi xaakim bay agtiisa labaad tahay ee qolooyin kalena waxa weeye isagu laakiin kitaabkeenan saddexaad oo dahabibaysan oo kale ay kusuu tabacuye xaafid oo kale isaga afraad bay tegaysaa wayeli waxa kusoo xigo rutbada aynu soo sheegnay saddexa labaadbay hore laysa kuma sugna bihi ninkan waa ba'sun wax adigo uu leeyahy ma jirto waa ba'si kuma sugna taas saduuqun waa ruux runbadana ah waa mubaalaga fi sidqi oo dee aada u run sheego oo saduuqun taas baa kusoo xigta labadan ayuu kaba dhigtay laakiin isagu alfaadaha dambe iyaga waa sintinaac ku sugnayd ilmusalax isaguna waxbuu siyaadiyey martabadoona wuxu uhi waa sida loo xidhiiriyo bidaaka kaa laysa bihi ba'sun iyo saduuqun ma'muunan la xidhiidhi oo iyo khiyaaran oo waxaad deeta haddii la yidhaha dee raawi lagu sifeeyo kan oo la yidhaha fulanun ma'muunun ama fulanun khiyaarun ama ha laba raaciyo fulanun khiyaaru naasi iyaduna martabadan ayay inoo noqonaysaa ciraaqi agtiisa ta saddexaad ah ee kitaabkii uu nadminayana labaadba iskaba noqonaysa taas bay waxa weeye ayay noqonaysaa oo laysa bihi ba'sun iyo saduuqun iyo ma'muun iyo khiyaarun watara waa martabo kale waxa raacaya oo iyaduna tan raacay marka kitaabkan ayna tii afraad baabay tegaysaa maxaluhu ninkan meeshiisa iyo mawdiciisu asidqu run weeye oo ruuxan martabadiisa iyo maxalkii waa meel rumaad waa run wey inuu run sheegyahay rawo way wariyeen canhu xaggiis waa isagana lafti tacdiiluun ila sidqi maa huwa macnaha cibaaradan siay nooguba fasireen macnuhu waxa weeyaanu waa qariibun ila sidq waxa weeya ninkani wuxuu u dhow yahay huwa qariibun ila sidqi oo runbu u dhow yahay taas saduuq bay tia ka horeysay hayde oo lafdigan maana zaa'id bay noqon ila sidqina lafdi qariibon qadaranayno ayaan ku tacalluqinayna o inoogu tacalluqayaan oo markaa la yidhaha huwa ninkani maadii zaa'ida marka ka dhigano qariibun wuxuu ku dhow yahay ila sidqi sid run ayuu xaggeed uba dhow yahay taas laba yidhaha qariibun min asidqi xagga wasanka marka la eego beydka inshaadkiisana kollay nusqooyinkii matniga laba xaala inoogu kala sugan ee kutubtan marka la eego sharaxdayna waa laga yaaba labada xaalo way inoogu kala sugan yihiin midi waa in ha-dan aan damine wawdii dee asalkuyna xarakuu lahaayo huwa buu ahaayo aan xarakadii ka goyno oo dee sukuuninu halkiisii soo galo bal marka ta dambana wakada ay noo tahay waana sidii aan ku aqriyaya anigu markaan laftiga aqriyayay oo la yidhaha asidqi maa huwa kada shaykun wasab saa la yidhaaho nusqooyinkii matiga barhkood bay taasi kuba sugnay weldankuna uu ku toosnaanaya laakiin dee meeshii maxaa jira in xarakadii wowda aan tuurnay nusqooyinkii matiga kitaabku lahaa waana sida tarkimuqisiya kuba sugan iyo sida dambe iyada hada wowdii in caadigeedii lagu daayo bay ahayd laakiin wowdan dambe macna ahaan hala milicsado iska jirtee laakiin la tuuro oo la yidhaaho asibqi maa huwa kada shaykun wasan oo wowdan dambe wakadaa la socota ay ka maqan tahay haddii wowda la fadxiyo wasanku si kale kuma toosnaanayo kollayna saas baa nusqooyinkii martige kala duwnaa ku kala sugnaa kutubtana ama kale marka laeego fatxubaq iyo fatxumuqiisba kina de horaan usoo nidi magacan isaga sarfu tabsire iyo ayaaba magaciisu yahayba ama la yidhaahaabe laakiin magacan waa ninkan aan hayno muxaqiqeena ah ama mucaliqeena ah ayaa ugu horeyntii ku madbaceeyo dee dabacaad uaadna tan way iskaba shuhrowdeen laakiin maha magaca kitaabka sida kugu desiyey maaha ama loo yaqaanibe bal markaa waxa weeye mahu saa daraaddeed dabacad kaloo ka duwan dabcaada markaa maqrib waan taxaqiijsanayna iyadoo wowdaba daysanayno oo ila sidi maa huwa wakada saas oo kale waxa ah oo la mid ah oo ratbadan ah shaykun wasadun macnaa fulanun hebel shaykun wasadun waa sheekh dhexdhexaad oo iyadoo labada la israaciyo aw amase wasadun wasad keliya oo la yidhaha fulanun wasadun waa nin dhexdhexaad ah fa xasbu oo keliya oo laftiga sheekha ani laba socon aw amase shaykun faqad iyadoo laba yidhaaho fulanun shaykun weeye iyadoon wax kale la raacin taasna martabadan ayay tahay maxaluhu sidqi iyo rawow canhu iyo martabadeeday tahay oo kitaabkeena marka la eego ee waxay noqonaysaaba martabadii afraad bay noqonaysaa kolley martabadii afraad baabay noqonaysaa kitaabkeenan taas wasaalixu lxadiisi bal intan marka maxay tahay oo sheekhu raximah llahu tacaala inooguba sheegay markaan nidhaahno maxaluhu sidq ama rawow canhu ama ila ila sidqi maa huwa ama shaykun wasad oo la israaciyo ama shaykun keliya lagu daayo ama wasad keliya lagu daayo intuba waa isla martabee martabada taa hore ee laysa bihi ba'sun inoogu xigta iyo ma'muun iyo khiyaar ayay noqon kitaabkeenana martabadii afraad ayay noqon waayo waxaad moodaana aada martaba shanaad dee isagoo yar sharaxa kuba sheegay halkan inaanay labadoodu hagaag ugu kala soocnayn laftiga sheekhna waxay inta badanta kolbay halkan oo keliya uma isticmaalaane way u isticmaalaan kolba markay nin dadkii wax ka wariyey kala saarayaanba ayay kolkol xufaadii asxaabtiisay soo dhigtaan markaasay haddana dee shuyuukhdii asxaabtiisa soo dhigtaan jeedadoodna waxa weeye su ibnu qadaan bay idhaaheen loodaarkiyana uu kaba soo naqliyo saaxibkan lehed waxa weeya ama saaxibkiisu waaba macnuhu maaha ninkan markay leeyihiin waa sheekh dee ragga culimada ee aclaamta heerka saraa ayaanu gaadhsiisnayn bay iyagu tahay oo kolkolbay dee ama isagoo ninku nin caalibaba ahaa xaafidba ahaa laakiin markuu raawi uu sheekh ka warinayo sheekhan axaadiistiisa raggii dee intay laasimeen dabdiyeen aada u sugay aanu ahayn ayaabay kolkol dee sheekadii markaa kaba wariye kuba soo daraan oo raggii xufaadda ahaa ee axaadiistiisa aada u horreysaybay me aada u sugay bay kaba horreyseen isagoo meel kale dee nin xaafidaba lagu tilmaamayo caalimka laguma tilmaamaye marka maaha cibaaradani horta cibaaro tajriix maaha ama talyiin laakiin cibaaro maaha taskiye sare dee innaga agteena ninkaasi waa sheekh marka la yidhaaho maaha dee wixii ay madluulka innaga tilmaamayso iyo madluulka iyaga tilmaamaysa way kala duwan yihiinoo markay hadda halkan tajriix tahay weeye ama tacdiil markan kale dee ay aimada ay qorayaan kolkol dee ninkii isagoo yar hadduu aqoon saraba yeeshay kelimada sheekh waxay odhan jireen waa martabadee iyadna tilmaamaysa martibo manzilo oo dee kolli malaa isticmaalkooda kale ashkaasta caadigeen halkan baabka marka aan la joogin laftiga u isticmaalayna waaba ka yardunaaye laakiin halkan marka la joogo waxa weeye dadka aclaamta ama culimada ama xufaada dadka aan dabaqadooda ahayn ka hooseeya ayaa u isticmaaleen bal markaa intana waa martabadan waxay la tahay waxa aan dee imika ugu sii yar joog joogsanaa ma jirto markaa wuxu uhi sheekhu wasaalixu lxadiisi xadiidka isaguna waxaa kaloo dee martabadanayna wuxu uhi watala maxaluhu sidqu rawow canu baa raacay wa saalix lxadiidi baa raacaya oo iyadoo raawi la yidhaaho fulanun saalix lxadiid taas laba yidhaaho waxaana xaakim xajar kitaabkiisa nukat inooguma faa'ideeyo hore maxaan filaya inaan halkan ugaba sheegay hanu soo naqlinay culimadu hadday saalix keliya ku gaabsadaan iyo markay saalixulxadiid kolley farqibaa udhaxeeya oo markay salaaxiyo diineed sheegayaan waa saalixun bay yidhahaan dee wax kalama raaciyaan oo waa xaggii diinta ruux ku toosan ama cibaadaadkii iyo daacaadkii inuu yahay laakiin markay xagga noocan dee waa nooc ahliye xadiid ama martabada inoo tilmaamaya ay sheegayaan kama kama gooyaan lafdigan xadiidka saalix keliya ma yidhaahaanba oo in aynu soo marro xadiidkii ahaa dee kulul balxabi tamr ninkii warinayay oo waxa weeyaan dee xadiidkaba isaga sababtiisii laguma inkiraya ilahaa nin waxaan laga aan ka aqbali karno ma aha heerkaasna xifsi kama gaadhin ayaa aimadii hore nin kamida ayuu saalix kaba cabiro dee si isaguna taas uba fasiray saalixnimadu waa xag diineed xaggan kale dee xifsi saasi a ma ma lahayn dabdi saasa ma lahayn waa ruuxa wixii uu la gooni noqdayba lagu tiriyey munkarka inuu yahay wa saalixu lxadiisi ayaa isaguna raacaya aw muqaaribuhu haadana xadiis bay u laabmaystaa oo markaa maha la yidhaaho maya muqaarabuhu dhaha bal kala duwo labada kala dabdiso aw muqaarabuhu muqaarabu lxadiisi ism mafcuul la aqriyo oo xadiidkiisa mid lagu dhow yahay weeye taas la yidhaaho jayiduhu jayid lxadiisi xasanuhu xasanu lxadiisi muqaaribu tan ismu faacili maka aqri muqaaribuhu mid isagu muqaarib lxadiisi xadiidkiisa kuuu ku dhow yahay weeye axaadiista dadka kale oo daynta kale waa wax inoo wada daahireen lafdigan muqaarab ayay laba siyood culimadu ku dabdiyeen iyadoo ismu mafcuul lagaba dhigo muqaarab alxadiis la yidhaaho iyadoo ismu faacil lagaba dhigo muqaarib alxadiis la yidhaho labadooduna saasaan u kala duwanaynaa siday laba macno inoo keento kolley macnuu martabo keliya inoo keenaya oo laba macnoo kala duwan inooma keenayo marka la eega laba martabo kala duwan ma keenayaane xagga macnahaasay kuba fasireen waxa weye tirmidiyana way dhacdaa isagoo xataa bukhaari nin dee kaba soo naqliyo hebel waa nin dee xadiisi muqaarib alxadiis been haddii la yidhaha muqaarab alxadiis macnaa xadiidkiisa waa lagu dhow yahay weeyaanoo axaadiista dadka kale waana ay ku dhow yihiin axaadiistiisao e markaa maaha xadiiskiisu shaad iyo munkar iyo maaha axaadiistiisii waa lagu dhow yahay oo dadkii kale de waa si wax muwaafaqa ay kaba dhaxayso haddii la yidhaha muqaarib alxadiisna isaga xadiidkiisaa dhowayo axaadiista dadka kale ayuu ku dhow yahay oo kama dheero oo mukhaalafo dee la yidhaha xadiidkani waa khilaafsan yahay axaadiistii dad kale iyo siday kuba wariyeen meeshii ma jirto shaad iyo munkar iyo ma aha markaa saasuu martabada imakaan hayno uu noqonaya oo dee xaggii marka la eego rutba ahaan waa iskaga mid ee muqaarab iyo muqaaribna ama waa lagu dhow yahay wayo xadiidka dadka kalena xadiidkiisa way ku dhow yihin ama isaga xadiidkiisaa ku dhow ismu faacil markaan aqrino xadiidka dadka kale kuba dhow waana rutbo laakiin keliya suwaylixun ayo taas suwaylixun fulanun suwaylixun iyadoo lafdigii saalixun la tafsiiriyey ee suwaylix lxadiisna loo jeedo saduuqun insha allah saduuq markii hore martaban kusoo maray ee markay cibaaradani raacayso saduuqun fulanun hebel saduuqun waa nin rug badana insha allah rabbi hadduu doono amase arju waxaan rajaynayaa bian laysa bihi ba'su markii hore laysa bihi ba'su ama laa ba'sa bihi baan soo aragne waxaan filanayaa weeye tani oo way ka hoosaysaa tii hore arju waxaan rajaynayaa bian laysa bihi inaanu kuba sugnayn ba'sun wax dhiba oo caraahu isaga daboolay ama kuba yimi aanu kuba sugnayn markaa alfaadahan uu inoo dhigtayna sheekhu dee martabadii ugu dambaysay ayay maraatibtii uu soo dhigtay ayay kuba sugayiin walow imaka sidaan muuqata tan dambe aanu yar sii kala farqinoo afar martabo unay markaa isugu soo ururayso bal markaas ay isugu soo ururayso siyaadaadkiisna waa taan sheekha sheegnay meelo dhexa waxbuu ku ziyaadiyey sharaxay waxyaalahaas idinku wada sugan yihi idinkaa eegan doonta idinkaa eegan doona weliba sharaxana maraatibtan kala yar duwan marka raawiga laguma sifeeyo wixii ibnu salaaximay ibnu abi xaatimidhi martabadiisaa noqon doonta ayuu sharaxa kuba sheegaya oo isagu inoogaba soo naqliyay haddii ninkii la yidhaha siqatun ama mutqin waa dadka xadiidkooda uu dee saxiixayo ama laba xujaysanayo taas haddii sabtun aw xujatun laba yidhaaho ama ninkii cabdigaa xaafidun aw daabidun waa intaasuu isba raaciyey haddii bal waxa weeyaan ninkii la yidhaha bal su ibnu abi xaatim iyo dee uu yidhi ay markaa saduuqun ama laa ba'sa bihi iyo taas markaa laba ilaahana oo markaa cibaaradaas laba isticmaalana waa dadka xadiiskooda horta la qoranayo la eegayo o dee ninkan xifsigiisa aada uma sii adkaa bal xadiiska waxaa dhici kartay inaanu xifsiyin uu dadkii kala khilaafo waa la ikhtibaaraya waxaa la hubsanaya xadiiskan inuu dabdiyey iyo in kale dadkii kale xadiiskoodii inuu khilaaftay in kale haddii waxaa lagaba waayo shuduud iyo dee mukhaalafo xadiiskii waa xadiiskaa xasanba haba gaadhay adigu la iskaba aqbalayo ama maxaluhu sidqa ow rawow canhu oo kale iyadna manziladii kuwa horunbay kuba sugan yihiin buu yidhaah laakiin way ka yar martabo hoose macnaha martabada xadiiskii waa la qoraya la eegaya la hubsanaya ikhtibaar buu ukhuduucaya saasuu markaaba laguma qaadanayo martabadii hoosena waaba kaba hooseeyaaba bal taas buu yihi adigu waxa weeyaan maraatibtan aan hayno ee marka la idhaha siqatun siqatun ama siqatun keliya la idhaha ama sabtun ama alfaadahaas oo kale ama ninkii xaafidka ama daabidkaa dee cadlun la yidhaaho ama ta kasii horeyseen ee halkan dhigan ee awsaqu naas iyo waxyaalahaas oo de ay isticmaaleen ba ay idhaahaan ama ilayhi muntaha fi tasabut kuwaas iyaga xadiidkoon de waa martabadii hore ee saxiixayd xadiidkiisii weeye bal taas oo kale ayay noqonaysaa ama waxyaalaha dambe ee saduuq iyo kuwani ay kuba jiraan meeshii cadaala ahaan iyadoo ninkii loo sugayaa way jirtaa laakiin dabdi ayna dareensiinayaan oo meesha adag ama dabdi xoog loo meesha adag aynu ka fahmaynaa maba jirto saa daraaddeed ba maraatibtan dambe dee xadiiskoodii iyaguna waa dee kala horeeyaan de laakiin haddana horta wuxuu ukhuduucayaa bal hubsasho iyo ikhtibaar waaba intaasuu shaad noqdo waa intaasuu munkar noqdo umuuraha bal inuu ka nabad galo waa la ikhtibaarin haddii dee la ogaado inuu dee xadiiskani wax shuduud iyo wax mukhaalafo oo ku sugan aanu jirin oo ninka dabdi hagaagsan kumaynaan hayne uu markaa soo dabdiyey xadiiskii waa la aqbalaya eeyaanu martabadaa hore saxiixaba noqoninba haddii laakiin la ogaado meeshii ikhtibaarkii in meeshii dabdi la-aan ama ay meesha timi shuduud yimid dee markaa waaba xadiiskii xukumkiisii buu yeelanaya aynu hore soo maray kolley maraatibaha ugu dambeeyaana waxay de adigu bal dee barhkood waxaabay usuubanayaan un ictibaar macna mutaabacaadki iyo shawaahiddi iyo waxyaalahaas bay axaadiiseedii noqonayaan ama saa xasan likayrihi martabadii noqon karayay ee wax xoogeynaya ama dee la xoogeynayay oo kale sheekhu abi haddan inoo soo socota raximah llahu tacaala masale muhim inoogu baraarujinaya oo ah istilaax waa istilaax caamah oo culimadii kaba dhexeeyo dee haddayna yidhaahaan siqatun ama sabtun ama fulan ha isticmaala ama callaan ha isticmaala ama mid kale ha isticmaale waaba martabo macruufa oo xukun gaara loo kaa caan kaloo dadkii ka wada dhexaysa bal kolbaa dee ragga culimada qaarkood istilaax gaara ay u leeyihiin ama xag tacdiireen ama xag tajriix marka waxaa muhim ah ee istilaaxiisa in la ogaado isagu markuu lafdigaa isticmaalo dee wuxuu uga jeeday inu ogaanay aan uguma fasirno hadhow nin kale hadduu isticmaalona ee inaad kaas wax khaasay ahayde aad wax guud kaba dhigto dadka istilaaxa wixii haddii laba isticmaalo aad macnaha ku wada fasirto qalad iyo khada badan baad kuba dhacaysaa bal taasba weeyo masalada tii buu qeyb inoogaba sheegaya walow aan lahayn kolley umuuro yar guud kada casharka dambaan raacin doonaa oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wbnu maciinin ina maciin qaala wuxuu yidhi man aqulu ruuxan idhaaho laa ba'sa bihi aan saa idhaaho markaan taskiyeynayaa fasiqatun min lagu kalsoon yahay weeye taasbu wa nuqila waxaa laga soo naqliyey aan la soo naqliyey maye ana bna mahdiyin imaamka cabduraxmaan ibnu mahdi hee u shaafici yidhi laa aclamu lahu nadiira fi dunya macnaa nin lamida adduunye kuma ogi waa cibaaradii de waa cibaaro aada u sarraysay taskiye ahaanuu shaafici kaba cabiray isaguna ninkii shaafici ka dalbay waa risaalo aadna waa uga roona ilaa shan iyo toban sanood iyo meelahaas inuu risaalo kitaabka risaalada uu dejiyo weliba aada ugu dhiirinayo o cali bni madiniya isagoo shaafici maka joogo uu fardinka soo gaadhsiiyey weli waa kaa sugayaae la dhaqso oo markii dambana uba diro ciraaq uguba diray risaaladiisa haddaba ina mahdi baa waxaa laga soo naqliyey ina mahdi ajaaba inuu jawaabay oo man sa'ala ku weydiiyey oo yidhi asiqatan siqa miyuu kaana ahaa abuu khaldata ninka abuu khalda la yidhaahaa masiquu ahaa taas ku yidhi ayaa muxuu ugu jawaabay bal kaana wuxuu ahaa siqa ma ahayn baa macnuu yahay saduuqan buu ahaa khayiran dee ah dadka kuwoodaa mudan oo ma'muunan dee ma'muun ah ayuu ahaaba ee asiqatu siqadu athawriyu waa thawri iyo amsaashii sawsaxuna haddaad dabdinaysaan oo umuuraha xifdiaysaan waa iska takmilo une waa mid warubbamaa la arkay wasafa inuu sifeeyey ina mahdi lasidqi runta kii u saaxiibka ahaa taasoo wusima lagu calaameeyey ama lagu sifeeyey dacfan bidacfin daciifnimo oo ama suuxifti iyo qalab iyo waxyaalahaasna laakiin ay ugu ladhnayd sidqigiisa bisaalix alxadiisi saalix alxadiisi inuu ku calaameeyo id marka uu yasimu kala soocayo ruwaadda ee uu suntayo ama calaamaynayo ee uu ruwaaddii kala bixbixinayuu kala soocayo sheekhu raximah allahu tacaala halkan waa arrintaa inoo sheegno istilaax kaasu inoo sheegaya ka hore wuxuu leeyahay laa ba'sa waxaan ku soo maray laysa bihi ba'sun saduuqun taas bay la martabo ahaydoo dee isaga agtiisa martabadii saddexaad baabay ahayd xaafidnu xajarigana martabada afraad baabay noqotaayo waa martabo dambe oo laftigii saqannimo ka hooseysa ka dambaysa ayay laysa bihi ba'sun markaa waa istilaaxa guud oo iyagoo siqo culimmadu ay nin yidhaahaan iyo hadday yidhaahaan laysa bihi ba'sun farqi weyn baa u dhaxeeya laba martabay kala yihin bal cibaaradan iyo dabdii saasoo inoo tilmaamaysaa ma jirto waa istilaaxay caamkahay laakiin maxay noqonaysaa ibnu camciin ogow oo gaar ahaantiisa ku ogow oo isagoo hadduu raawi laysa bihi ba'sun laa ba'sa bihi uu yidhaaho waxa uu jeedaa ama ay la mid tahay siqa hadday doonto siqanimo dee maraatib haba yeelato oo dee martabo keliya maaho labada lafti si kastay u siman yihin agtiisa yaan laba odhaninbe laakiin siqanimo ayay u dhigmaysaa oo isagoo yidhi waa siqaya isagoo yidhi laysa bihi laa ba'sa bihi waa isla mid marka maxay noqonaysaa waa istilaax khaasa ibnu maciin leeyahay ood ogaato marka uu raawitaa ku sifeeyo raawigan inuu hagaag u tawsiiqinayo inaad ogaato laakiin dadkii kale hadday isticmaalaan ha ku fasirin oo labadoodii ha islaba doonan oo waayo waxaa isaga dee weydiya xagga hoose inoogaba sugan tahay fa ina abii khaytama saaka labaadun waa safxadan imakaan ayna halku ku dhammaanayo fa ina abii khaytama laakiin waxaa ku sugnaa lisaan miisaan ka xaafid oo waliba nusqo aada u muxaqaq oo nusqo dabdisano nusqaadkii hore ee khadaa badan lahaa aan ahayn tan haysta ibnu abi khaysama kullina waa sida daahirka waayo abi khaysama waa nin ay siman yihiin zahir ibnu xarb inankiisi axmed weeye taariikhda lahaa ibnu abi khaysama ku yidhi yaxya ibnu maciin buu ku yihi inaka taqulu fulanu laysa bihi ba'sun wa fulanu daciif kal waxaa tiraa laa ba'sa bihi baad odhanaysaa kal waa daciif maxaad uga jeedaa markaasuu ku jawaabay idaa qultu laka laysa bihi ba'sun fahuwa iqa haddaan ku idhaho laysa bihi ba'sun siqo weeye haddaan ku idhaho waa daciifna xadiiskiisa ninkaa haba qoranin oo bal markaa dee dadkii kale culimadii kale kamuu soo noqlin oo saasaa istilaaxu yahay muu odhan waa isagu wixii uu markaa isticmaala markaa bal taasaan ogeena waa isticmaal khaasa haddaba laysa laa ba'sa bihidu maxaa kaluu sheegay kol kolbay aimadu dee waxa weeyaan in ada dadkii kaleba ay tawsiiqiyeen oo sidiisa kale maqbuul u ah waxa weeye me dee nin maqbuul ahoo dee ayay inay tawsiiqiyaan ay waasiqa yidhaahaan iyo anu martabada sare kuba sugnaanin be taas baa jirta laakiin ibnu mahdi maxaa kaba dhacay inuu laftigaas siqanimo ku idlaaqo uun ragga isqaadka iyo dabdiga heerkii ugu sarreeyey kaba gaadhay sida shucbo iyo sawri iyo qabaad iyo amsaashood buu siqo odhanayay amaa ninku yaanu heerkaa haddaan u gaadhsiisnayn dee sida kale siqaba ha u ahaadee inuu saduuq iyo maamuun iyo waxaa yidhaaha mooye muu odhanayn oo kumuu idlaaqahayn taas haddae waa nin siqadu shardi uma aha inuu heerka sawri iyo shucbo iyo dee raggaa la midkaa imaam malik iyo dabaqadaa uu yahay shardi ma aha ee dad aada uga martaba dee xagga aan heerkooda gaadhsiisnayn laakiin xadiidkooda dabdiyey xadiidkooda sugay ayaa iyaguna siqo la odhanayaa isagu laakiin maxaa kaba dhacay markuu siqo idlaaqayo inuu kaba dhigay dee dabaqada koobaadu amaa raggaa kale ee iyaguba siqaatu ruwaad kaba mida inaanu laftigii siqanimo uba isticmaalin taasna wax gaara oynu ku ogaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdi oo waa intuu inoo sheegay arrin kalena uu inoo sheego cabdiraxmaan ibnu mahdi khaasoo yo saalix alxadiisi maka waa si aynu soo aragno maraatibtii tacdiilkan kuma soo aragnay kollayna xadiiskiisu haddii aan xag badila-aan iyo waxaa waxugaba iman uu xagga axaadiistii dadka kale lamid noqdo waa xadiis ictibaar ama ikhtibaar geraya ayuu noqonayaaba saan dee marka horeba sheegnay laakiin isagu maxaa kaba dhacay iyadna cabdiraxmaan ibnu mahdi raawi dee marka la eego xaggii cadaala ahaan ku toosan laakiin jaanib kale lagama daciifinayo xifdi xumo ama qalab lagu og yahay oo taa laguma daciifiyo ama xaggaa dacfi uu kaba asiibay ayuu kaba cabirayay saalix alxadiid oo dee kolkol kuwa kale waxaa dhici karta inay saduuqun sayi lxifdi iyo waxyaala raaciyaan ama saduuqun lahu awhaam iyo lahu awqalaad iyo ee isagu saalix alxadiid ayuu kaba cabirayay ninkaa ama xifdi xumo loo daciifiyey xagga kalena dhowrsoon ee cadaala ay uga sugnaatay jaanibka kale xaggii cadaalad iyo xaggii diintiisii kuba toosan ayuu saalix kaba cabirayay taasna wax gaara oo waa ta waa inta afartan bayd nooguma sheegay marka wuxuu ta hore uu leeyahay sidaasuu ku jawaabayna nin abu khaldan la yidhaaho oo waxa weeyaan dee isaguna raggii uu wax ka wariyey ahaa taabiciintii yaryaraydna kaba mida oo raggii taabiciinta ee yaryaraana kaba mida oo khaalid ibnu dinaar la yidhaaho ayaa uu wax kaba wariyey markuu wax ka wariyaa lagu yidhi masiqa weeye ninkani masiqa kaana siqatan ma sidaasaa hadal sidaasaa laguba yidhi markaas baa deete wuxuu yidhi isagu dee waatuu kaba cabiray siqadu waa shucbo iyo sawri iyo raggaase isagu nin bu ahaa saduuq ma'muun oo khayir alfaadaha wada keenaya hadde tacdiil ee wada qabuulla aqbalo keenaya ayuu isu raaciyay isagoo le maya heer siqanimo ma gaadhin daa'imo kalena way tawsiiqiyeen bal waa saa kaba dhacday bal umuuro kale waxaan si yar xoogeyn doonana insha allah casharka dambaan ku sheegi doonaa wuxuu yihi markaa wabnu macayn mina mucayn qaala wuxuu yihi man aqulu ruuxan idhaaho anigu ruuxan idhaaho oon ku sifeeyo laa ba'sa bihi fasiqatu siqo weeye taas wa nuqila waxaanana laga soo naqliyey ana bna mahdiyin ina mahdi ajaaba inuu jawaabay man sa'ala ruuxii weydiiya ama nin weydiiyey uu ugu jawaabay oo muxuu weydiiyey asiqatan ruux lagu kalsoon yahay miyuu kaan ahaa abuu khaldata ayaa wuxuu ugu jawaabay hadalkiisu waa tane bal mee siqa ma ahayn oe kaana wuxuu ahaa saduuqan khayiran ma'muuna ayuu ahaa alfaadahaasuu isu wada raaciyay markaasuu yihi asiqatu siqum ujeedadu waa ninka dee markaa heerka ugu sarreeye kaba gaadhay ee uu kaamilsan jaanibkaas ayunbu isagu siqanimo mala uba ogola ama uu ku sifaynaya asiqatu siqadu asawriyu sawri weeye iyo amtaashi ama shucbo iyo law tacuna haddaad xifti haysaan oy weelanaysaan oo kala soocaysaan ee maraatibta ruwaadda iyo waxyaalahaasi ay leeyihiinba wa rubamaa la arke ama waxaa kaloo dhacaysay wasafa inuu ina mahdi sifeeyo dastuska runta kii u saaxiibka ahaa taasoo dhe waa ninkii saduuqa ah laakiin usima lagu suntay lagu calaameeyey dacfan bidacfin daciifnimo bal markaa nasculkhaafid baa iskaba nuslime daciifnimo lado ujeedadu ama su-alxifdi iyo qalad iyo waxaa badan iyo waxaa lagu daciifiyey inuu ku sifeeyaaba dhacaysay bisaalix alxadiid saalix alxadiid id marka uu yasimu calaamaynayo ruwaadda ee uu kala soocsoocayo ee uu kala sheegsheegayo maraatibtooda ay leeyihiin uu kala shoogayo ayaabuu odhanaya rajulun saalix alxadiid waa ninkaa dacfi uu kuba sugan yahay sidiisa kalena saduuqa wa waa taasna ee waa waxa ay tahay inaad ku ogaato hadduu isticmaalay cabdiraxmaan ibn mahdi bal kalley waxaan imaka halkan yar eegaana maba jirto safxadan imaka boqol iyo afar iyo toddobaatan markuu hadalkan soo dhigtay in laa ba'sa bihi ee uu ibnu maciin kalaamkiisii ahaa ayaa wuxuu ka yar dhigayaa shaarixu waana naadimkii uune dee siqadu maraatib haba lahaatee laakiin adigu ibnu maciin keligii inaanu ahayne duxaydnima yidhaahana uu tan isticmaalay oo abaalfurxata dimashqi ayaa wuxuu ku soo naqliyey cabdiraxmaan ibnu ibraahim waa duxayd ayaan ku idhi maa taqulu fi caliy ibni xawshay ilfajari qaala laa ba'sa bihi qaala intan uga jeeda waa inta yara soo socotay qultu walima laa taqulu iqatu walaa taclamu ilaa khayran maxaad siqa u odhan weyda adoo wanaag mooye wax kalo soogtii jirin markaa sida qad qultu laka inahu iqa marka waa laa ba'sa bihi isagoo dee hadalkii u yihi macnaa iqa ay u dhigmaysay laakiin anagu dee taasi way noocada waa hadalkii ibnu maciin bayno ayay ka dhigaysaa istilaaxa in xataa in lalena aan helayno oo duxaydmo uu la leeyahay laakiin halkaa waxaa idii taalla anigu sida naqriya si ka duwan oo qultu walima laa taqulu iqatun walaa naclamu ilaa khayran nun baa idin yeelaan filaya laakiin waxaan aqriyey walaa taclamu ilaa khayra de waana sidaa kutusa inoogaba sugan oo waa ta uun dhinac lagu kordhiyo oo adoo ninkii khayr mooye wax kalood ku ogtay aanu jirin maxaad ilaa ba'sa bihi u odhanaysaa maxaad siqa u odhan weyday isaguna wuxuu ugu jecooy de waan ku idhi oo kale daan laa ba'sa bihi idhi waa siqawn waa bartamada waa inta halka waliba calaamatu istifhaamka ay kuma qoran tahay un weeye wallahu subxaana watacala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأصوأ تجري حيث الباب يضع يكذب وضاع ودجال وضاع وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنب وذاهب مصروف أو فيه نظر وسكتوا عنه به لا يعتبر وليس للثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا وهم بمرة وهم قد ضارحوا حديثه كذا ضعيف حديثه وارمي به مضارح ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه وهم وهم وضعفوه لا يحتج به وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف كتاب ذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرض باطنه فيه خلق ضعن فيه كذا سيء حس لين تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر مراتب التجريح تجريح مراتب في أي ملحق في كميهي رأي نوصل مر مراتب في تعديلك إنه كان وجوز نوع قادر والتجريح أما شرح غير ولا شرحين maraatibtii uu lahaa isnaamtii hore ku soo ogaanaya maraatibta inta la sababteedu waxay tahay dadku iyagoo imaka dacfi uu wadaagsaday ama labada raawidan iyo waxa ka badani ay wada daciif yihiin ayaa haddana dacfigoodu heerku gaadhsiisan yahay aanay isku mid ahayn oo nin dee daciif oo dacfigiisa uu nihaayo gaadhay ama mid heerkaaba gaadho taa beenaala ah iyo mid daciifa ahaadee haddana aan heerkaa gaadhin iyo kawa aan heerkaa gaadhin oo iyaguna maraatib yeelanaya umuurahani ay kaba imanayaan bal markaa waxa weeye maraatibtii tajriix lahaa ayuu kani mabxadkeedii yahay iyo meesheed dahay baana risaalo yar oo adigu kollay uu ku ururiyey dadkii qowlkooda la aqbalayay hadday cid saraaxaynayaan iyo haddii ay cid tacdiilinayaan qowlkooda la ictimaadsanayay ee iyaga ma tarjamaynaya ee laakiin todobaqaad u qaybiyo buu magacyadooda tiriyaa oo waxa unwaankeedna yahay dikru man yuctamadu qowluhu filjarxi watacdiil waa risaalo kolay iyada waxa mid lamidana almutakalimuuna fi rijaal la saxaaba baa le laakin kolaysa dahay baa waasan ahayd oo wuxuu markuu dee waxoogaa hadaladiisa kale dhex gelaya mooye dadka uu tirinayo shacbiguu kow ka dhiga ilaa toddoba boqol iyo shan iyo toban ruux baanu soo arooriya ibnu sayidinaas uu dambeeyo oo ibnu sayidinaas isagoo isaguba sheega waxaan inaani xasri ahayn iyo ixsa ee dad aada u badanayin haddaba meelo iyada risaalada ka mida khaasatan markuu soo gaaday waa nawaaxidaa labada boqol iyo labada boqol madaxoodii ilaa laba iyo labaatan saddexa boqol ilaa laba iyo labaatan dabaqana u qaybiya ee uu sheegay waktigaas baa kutubtii waaweyneyd ee masaajid iyo shawaamiciya lahayd la alifay sharxigiiyo tacdiilkii iyo taariikhii iyo wixina laba alifay ayuu suuray kollay maraatibtan uu ku suuraynayo saa ay tahay ayuu kollay ku leeyay onan halkan soo wada naqlin karayn waxaan filayaana intaan kutubtan kusoo jirnay kollay mar haddaanan soo dhamayna waxbaan kaba soo naqliyey waa xagga maraatibta unoon markaas baa wuxuu idhaahaa waktiyadaas baa la alifay kutubta caynkaasoo markaasaa la cadeeyey ruuxii xagga siqadnimada iyo xujanimada tiir oo kale ahaa sidoo tiirkani waa adag yahay dee waa waxaa aan dhaqdhaqaaq ahaynba xifdigiisa iyo taqod xaggaysan kale cadaaladiisii ay aada u adkay buu leeyahay iyo kuwa bacfi oo xagga bacfiga sida reexaano oo kale waa dee raxankan oo kale iyo layr yaroo soo martay ay leexinayso aada u fududba ama aada u khafiifkaa saas oo kale ay ahayd baa la cadeeyada intii udhaxaysay kaas baa wuxuu raaciyaa dee dadku waxaa ka mida nin siqa oo xujo aho ee sidaa kashaa bisaxiixi lmucaafar in dhalinyaraa oo xoog badan oo caafimaad qabo oo saas oo kale ah ayuu dee waa siqanimadii waa xagga dee waa martabad haddana sidaa dee isaga wasada saduuqoyo taas oo kale aho uleeyahay waa shaab dee waxa weeye caafimaad ba qaba laakiin aan quwa saasa ama quwadiisa sida kaasoo kale aan ahayn ilaa uu dee bal ruuxii yar madaxa xanuunaya iyo nin kolkol dee is-adkaynayo jamaacadii gaadi kara laakiin xanuunsanayo iyo markii damba dhul dhacay soo dadkaasi ay u kala duduwayiina xanuunka qaba ayaa dee dadkan iyaduna sharxigu asiibaynaa ayyihin oo dee kaa isaga sharxigiisa la socodsiin kara haddii wax buuxiyo adkeeyo loo helo la aqbali iyo mid kaloo isagoo aan wax ka soo qaad lahayn iyo maraatib bay yeelanayaan bal haddaba maraatibtaa tajriixa ayay taaysaneen wuxuu yihi sheekhu markaa raximah llahu tacaala wa aslu tajriixi tajriixka ugu xumaan badan oo raawi wax lagu jaraaxeeyo oo lagu qoomo taasta ugu xumi ee ugu liidataa kadaabun waa ku been fulaanun kadaabun iyadoo laydhaw waa nin been badan ninkani maha nin been alaa waa been badane oo nin aada u been badan yadacu waa dejinaya axaadiistuu dejiya yokadibu been buu sheegaya wadaacun waa ku dejin badan oo hadiyo goor waxyaalo mawduuca isagu laba yimaada wadajaalun dajaalun oo isaguna dee wadaaci iyo kadaabkiiyo laba mid ah haddaanu kaba sii xeeldheeraan wadaca wuxuu dejiyey xadiis oo kale umuurahaas baa ugu liidata oo kulli waa taqsiimkiisa ilaa shan martabo ayuu sheekhu raximah llahu tacaala imaka inoo soo dhiganaya waxad musalax kitaabkiisii ku sugnaayo umuuraad u badan oo uu dhexsiyaadiyey isagoo xagga alfaada marka ay noqoto kaleyna horena nuse waxaan ugu soo aragnay isagoo martabada martabo ka horreysiiyo si halkaa horeba aynuugu soo marray inuu martabo ka horreysiiye martabooyinkii xaggan siqaadkaynu soo aragnay oo afcalu tafdiilku ku sugan yahay iyadoo laydhaha fulaanu awsaqu nnaas fulaanun ilayhi lmuntaha fi tasabut ayaa halkan oo kale haddii laydhaha akdabu nnaas iyo ruknu min arkaan ilkadib iyo ilayhi lmuntaha fi kadib iyo hortaba martabada ugu horreysay xaafida laakiin halkan nooguma sugna sheekhu markaa martabadii koowaad wuxuu ka dhig